habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniinah bisha abriil waa saddex labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitterban iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga dad reer jabuuti oo badan oo baacmushara ayaa la shaqeeya sacuudiga ka soo waarida alaab mucaamalaad fiicanla leh dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanakii hadda ka hadlaynay waxyaalahaas ka bedelay xeerasha lagu soo wadanka u dabaqmayo xagga baacmushirka inaa horumarkiisa la gaadhsiiyo waxaad sidaa oo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab dacdooyinkaasi waa ay badan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adsada sida tan zoob oo kale iyo dad kaleo ayagana maarata dhuxuleeday yihiin iyo dad umad soomaali caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba hadaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dig maarata weliba loo sii dhacayo
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yemen ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan labaatan ruux iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi khaalid al narri oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaalada wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mida teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada benqayiis waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo afartan iyo shan caruur oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyey cusbitaalka iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan sidoo kale cali naasir al azab oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in soddon ka mid ahaa dhaawaca ay caruur yihiin qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ihii ay go-een madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee maraykanka dibadda looga keeno waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisu uu yahay mid muhiima hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baariis safarkiisa ka hor waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi
mas-uuliyiinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen sagaal iyo toba qof oo u badnaa ciidamada dowladda kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka badhgis halkaasi oo ay ku dileen sagaal askar uu ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay laba kale afhayeen u hadlay kooxda taalibaan waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi waxaana ay sheegteen inay dileen lix iyo toban ka tirsanaa ciidamada dowladda dhinaca kale saraakiil ayaa waxay caddaysay maanta in garabka daacish ee afghanistaan ay madaxa kaga gooyeen saddex qof oo walaalo ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee nangarhar weerarkani ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay ku rukacday tirada dhimashada oo ay gaartay lixdan dadkii ku nafwaayay qaraxii ismadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda daacish ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee kabul maxkamad ku taala dalka beljimka ayaa dembi ku heshay laba nin oo isku dayay inay weerar argaxiso ku dilaan ciidamo boolis oo gudaha magaalada bruxelles sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii bishiisii saddexaad labada qof ee lagu helay dembiga saalax cabdisalaan iyo sufyaan ayaari ayaanan midkoodna joogin dhegaysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday cabdisalaam ayaa lagu xukumay labaatan sano oo xariga hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka faransiiska kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii nofembar kii ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda dalkaasi kulanti wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaali ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddayada fiidnimo wararka naga soo gaaraya bartamaha soomaaliya ayaa sheegayay in roobabka guga ee ka da-aya qeybo ka mida gobolada dalka ayay sababeen dhimashada laba ruux kadib markii ay ku dhacday bariq xilli ay ku sugnaayeen hoygooda sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka subayr cabdi cabdulaahi oo sheegay inuu yahay aabbaha dhalay gabadha dhimatay ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka ari caddays oo soddon kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga degmada cabudwaq ee gobolka galguduud roobabka oo mahiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da-ayay gobolada dhexe waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in biriq dhacday ay sababatay dhimashada xoolo fara badan dhanka kale wararka ka imaanaya degmada cabudwaq ayaa sheegaya in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto waxaana maamulka degmada oo v o eda la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortegayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xiradii tababarka imaaraadka carabta oo maalintii sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda soomaaliya dhowr askari ayaa la sheegayaa in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayday in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toos ah ugu jiro waryaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta gaar ahaan dhinaca khasaaraha
waa mahadsantahay ibraahim watirada khasaaraha guud ahaan laba askari baa ku dhimatay sideedna way ku dhaawacmeen iskahorimaadkii maanta dhex maray laba ka watirsan kuwa dowladda sida iyo xaqiijeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga sideedna dhaawaca dhammaantood waxasaartii dagaalatay labada dhimashada ah waxaana la geeyey isbitaalada ku yaal muqdisho irakuaiyo goortaaaasi gaaray marka la eego dagaalkii maanta dhex maray ee ciidamada dowladda gaar ahaan xerada lagu tababarayay ee maarabku ahaayeen ku tala muqdisho
cabdiqaadir ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin
taliyaha ciidamada xooga dalka janaal gorod oo goobta taga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga gaar ahaan ciidamada xooga ay gacanta u soo dhigeen asgar isku dayo soo hadalka u dhigay in saanad ciidan ay ka baxaan xerada wuxuu qusay in hadda guud ahaan askartaasi gacanta lagu hayo dowladdu inay gacanta ku hayso baaritaanada ay ku socdaan sida uu ka sheegay xaradii barasa dagaalku ka dhacay
hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xaruntay weli joogaan
hadda ma joogaan galabta markuu wax dhacaan ilaa iyo maqribkii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano waxay kulamalo qaateen saraakiisha harada ku sugnayd waxay sidoo kale kulamalo qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnayd kuwa lasoo qabtay waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka waxay xaqiijiyeen in ujeedka kuweyna dagaalku aheyd saanad ciidana lasku qabtay gaar ahaan dhaqaqaar goobta ku yaalay wuxuu qusay in askartii qaar isku dayday in saanadaas ay qaataan hadda gacanta lagu haayo wuxuu hadda saraakiisha way ka tageen goobta waxaana halkaas ku sugan ee saraakiisha kal saarnay hoos waxay ku soo laabatay si caagisa marka loo eego maanta si xaalku ahaa
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a uga soo warrama muqdisho waa cabdiqaadir maxamed cabdulokey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay
maamulka gobolka koonfur galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandheere haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay ninkaas ayaa ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan haaruun macruuf ayuu uga warramay sababaha uu uga soo goostay ururka al-shabaab waxaa igu dhameeyey haaruunow maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay waxaa dhacday in ummadii dhiigooda la isku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labadaba waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa ood dhibsatood isdhaxday war tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya haa dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida sida tan zoob oo kale sida dad oo raggii maaragta laftigooda shabaabka ka mid ahaayoo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish waay in kala dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale iyo dad kaleo ayagana maaragta dhuxley haday yihiin iyo dad ummad soomaali iska caadi ah oo ayagana maaragta la baabi'inayo oo maaragta weliba haddana marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maaragta weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba la isu korbinaystay xaaladaada amniga waa sidee hadda hadii xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka sukuw horta cid gacanta ku haysa ma laha maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhammaanay dowladii kalena ugu soo wareejinay xaalkii hadda kulli waa ilaahay baa laakiin ku kalsoonaha waa gartay marka maamulka koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejin saan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaasoo kale sax miya ha dowladda federaalka dee lauma soo wareejin maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uma soo wareejin ayaguna hadda gacanta iguma hayaano si maarata helid ahaan unbaan guri ugu noolahay daadi maarata hadda nolosheeda caadiga ah ama nolol lamid ahaan noolahay ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardeynaya ama dowladda ay meelku tahay ma maalin dhoweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag shan iyo toban kun oo doolara marka lacagtaasi sax miyaa ma lagu siiyey lacagtaasi waa sax waa la siiyey habeenka lacagtaas la siiyey subaxdiina waa kasoo tegay waa maadaama aan kala dhammaanay ooyada hool waa kolley waa laga fasaranta oo saacaddaa laga bilaabo kolley haddii lagu soo qabsada sababteena waa ka furfuraynaa bal i dibadii meesha rabto waa mari kartaa anna waa isaga soo tagay waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga igu soo xirayaan eelboorka markaan imaadeyna aan weydiiyey inay eelboorka jaqooyinka ugu dambeeya igu sugayaan adugu dambeyntiina waa aan ka waayey anaana isku tashtay ilaa haddana sidii aan iskugu tashtay ilaaha ka sukow adigu baa hadda xaaladeydii si ahaan amnigey anan baa iska warhaya waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta shan iyo tobanka kun ee doolara ma abaalmari adiga ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen maya lacagtaasi waa lacag oo maaragtay kulle qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka badan lahaayeen laakiin waa lacag abaalmarin ah inta aan awal hore wada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikir taas marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabihii aan meesha u joogay waxaan ahayna igu muuqdeen marka in lacagtaasi shan iyo tobanka kun ay igu abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka hadda galataasna ma ayaysan iga bixin way waa aan siiyeen
halka degeystayaal weyn lagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobabkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mida somalilan ayaa qaar ka mida magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuu roobku u soo saareen waxaana magaalooyinkaasi ka mid magaalada hargeysa oo maalmihin lasoo dhaafay si isdabajooga uga da-ay roobku wariyaha v o a sagal mustafe xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arrintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud ciidiid waxaana ugu horeyn ay weydiisuu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada run ahaantii mushkiladda laydhka iyo xadhkaha telefoonadu waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay iminkana wasaaradda wasaaradda enerjiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa run ahaantii laakiin shirkadaha laydhka waxaan uga sheegayaa halkan waxa weeye waxaa dhacday xitaa muxuu ahaa dabkordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadh ka badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowga inta loo kala saaro loona samayn lahaa andarkahown in ay waxaani maraan koley waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi laakiinse intaa roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha leyrku san ay u isticmaalayaanee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamartu aanu wada wadno midda labaad dadweynaha digniino horena waanu ka siinay dhaqan aad moodo inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar allaaliyo marka dhibaca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keediya aanad garanayn ayaa lagu soo darayaa daadkii taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacbigana waxaan leeyahay ka daaya waxa weeye wixii dhaqana waxaa bedeli karown qofka ay khusayso ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabbaha noqoto iyo hadday ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulmo bedeli kara waxaa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan run ahaantii roobku waa raxmad laakiinse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u samaysma laakiinse waa laaga gacan ku samaysa marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko sistamku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyomareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dawneejiyo wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada runtii dee dhaqaalo badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha ee cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa labiyo toban doolar sanadkiiba sanadkiiba waa labiyo toban doolar weyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa afar labaatan doolar waa bishii waa one dollar cashuurtaaya baan isu geynaa oan wax ku samaynaa marka inaan iminka stadigii la dhammaystiro deedna dawnijiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'idaysanaya fursadda qaaliga aadna siisay waxaa jira balliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimadda neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee imika magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso ay sii durkayso roobabkiina waa lagu jiraa balliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa kuwaa iminka mashruuc baa jira uu nala samaynayo world banka iyo k f w waxaa loogu talagalay awal lagama faa'iidaysan jirin dhiiga iyo uska iminka waxaa loo samaynayaa warshadiyahoo lagaga faa'iidaysto oo wixii biyaana gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtaraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha sideedaad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha saddexaad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaanu insha allah ku rajo weynahay waa howlaho loo dhameeyey ay nagala qayb qaadanayaanna k f w banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo world bank kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid soltelko oo u warramayay waryaheena v o a hargeysa sagal mustafe xasan
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a siddeetan qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay uga deeqday hay-adda bisha cas ee turkiga safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaadaya in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaamiinta ah xilliga bisha ramadaan ee soo socota siddeetan qof oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaana naafa ka qaybaha hoose jirka ayaa maanta hela kuraasta dadka naafada taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee turkiga xariiryaha bisha cas ee turkiga cabduqaadir atabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz. Biliyoruz ki tek tek ulaştık.
waxaan aaminsanahay haddii aan hal qof oo walaalkeena soomaaliyeed aan caawino ay ku dhiganto inaan caawinay guud ahaan ama dhammaan shacabka soomaaliyeed
olgan bakeer safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa munaasabadda dadka lagu guddoonsiye kuraasta ka sheegay inay si gaara isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha muqdisho gaar ahaana bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda nagu soo haysa Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban e, döneminde sida uu soo hadalqaaday ama uu tusayba guddoomiyaha gobolka banaadir dadka barakacayaasha ee ku dhaqan muqdisho waxaan ku yeelan doonaa fiiro gaar ah khaas gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxaan sii kordhin doonaa dadaaladeenna iyo howlaha gargaarka ee aan ka wadnay soomaaliya ama inta lagu guda jiro ramadaanka ama ramadaanka kadibba
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle e, sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ee, waxaan u rajaynayaa walaalaheenna ee, loo qaybinayo oo kuraastan inay ee, s- maalmo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay ee, si fiican ay u isticmaalaan u isticmaalaan oo ay noloshooda ee, wa- wax wa- noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan ha- hawl maalmeedko- hawl- hawl maalmeedkooda dhammaantiinana waa mahadsantihiin waa islaam aad oo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yiriisow ayaa ka mahad celiya deeqday heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay waxaan si kal iyo laaba uga mahad celinayaa een, bisha cas ee turkiga oo runtii xafladdan u samaysay in ay soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaara ugu gargaarto een, gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana guddoonsiiyaan aad iyo aad uga mahad celinayna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan yiriisow ayaa sheegay in dowladda turkiga ay hanatay quluubta dadka soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen soomaaliya xaaladihii adkeed ay ku jirtay sannadihii lasoo dhaafay runtii turkigu aaday nooga duwan yihiin waddamada kale ee soomaaliya taageera waayo waxay hanteen quluubta eh, shacabka sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagarla'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahad celinaynaa sidoo kale si gaara waxaan uga mahad celinaynaa bisha casoo turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay iyo dadka eh, agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan eh, shacabka soomaaliyeed una danaynayaan inay u taageeraan iyadana waa mid oo aan taariikhda idiin gelayso waana idinkaga mahadcelinaynaa leyla xasan cabduqaadir waa hooyo xaamilo ah waxay naafe ka tahay qaybaha hoose jirka waxayna socodkeeda ku salayn jirtay inay salka ku gurguurato waxay hadda hesho kuraasa loogu talagalay dadka naafada oo maanta la guddoonsiiyey marka hore waa gurguurahay caamil oo ahayaad maanta baaskiil qurux badan aa hele maasha allah waa umaadic lahaa nink intii soo dhiibtay alxamdulilah ilaahay mahadiis ogol waa gurguuri jira salka ku soco jira maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil laisay waa ku faraxsanaa andhama fahmo iniyo aan leeyahay seenib cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood alxamdulilah waa gacanaha ku soco jiray waa gurguuro jiray alxamdulilah beriga gargaar iyo qayr ay taha maanta alxamdulilah ilaaha maada iskale walaalaha oo noo kaalmeeyey oo garabna siiyey iyo reerkii soo qalaqaadayba kheyr allah siiyey baahideeda waxa walba ku bedeli doonaa meesha taleefonka oo ka aadnaysan meelaan u gaari waayo waa aadi karaa maanta alxamdulilah cunuggii ardow ku dhabo war waqti war soo qabta cunug waa dhibaya waa dhihi kartaa maanta alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waa mahadsantihiin walaalayaalo hay-ado kala duwan oo turki ah ayaa howle ka fuliya magaalada muqdisho waxaana turkiga soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhagaysanaysaan washington haatanna bal aan ku nasanno heesta maaweelo iyo codkii yurubkay
مبسوطة وأراسكا إلكينو ومش حلو
hagaaga weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida ah mas-uuliyiinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha taalibaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen sagaal iyo toban qof oo u badnaa ciidamada dowladda kooxda taalibaan ah ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka badhgisa halkaasi oo ay ku dileen sagaal askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay laba kale afhayeen u hadlay kooxda talabaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka iyagoo sheegtay in ay dileen lix iyo toban ka tirsanaa ciidamada dowladda dhinaca kale saraakiil ayaa waxay caddaysay maanta in garabka daacish ee afghanistan ay madaxa kaga gooyeen saddex qof oo walaalo ahaa gobolka aan deganayn ee xad ku yaala ee nangarhar
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa kusoo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan suuriya xataa kadib marka la jebiyo isis waxaa kale uu madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweynaha maraykanka sidii midooda yurub loo siin lahaa cashuurdhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee maraykanka dibadda looga keeno waxaa dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib taasi waa sababta aan filaya maraykanka doorkiisu inuu yahay mid muhiim ah hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron ka hor inta uusan kasoo kici timin magaalada baariis ee dalka maraykanka waxaa kale uu sharaxay in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi
saraakiisha caafimaadka ee yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaafad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yemen ay ku naf waayeen ugu yaraan labaatan ruux iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi khaalid al narri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaalada wararka ee a p wuxuu u sheegay inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid ahaa teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xafladda arooska ee ka dhacaysay ee degmada banaqiisa waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac waxaa goor dhoweed lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga jabuuti iyo lix iyo toban maalqabeen oo u dhashay dalka boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maalqabeeno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la eg leh ay imaadaan jabuuti guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti yuusuf muuse dawaale oo guddoominayay howlaha shirkan ayaa wariyahayaga ramadaan muuse uga waramay waxaa shirkan looga hadlay bismillaahi raxmaan raxiim horta kulankan wuxuu ahaa kulan foolkafool ah oo baamishirka ambulis maalqabayaasha sacuudiga ah ee walaalaha ay noo yimiday iyo dadka reer jabuutiya baamishirka ah sidaan iskugu soo dhoweyn lahayn dadka baamishirka ee reer jabuutina si ay uga faa'idaysan lahaayeen amba ilaaqaad ula samaysan lahaayeen dadka walaalaha ee mar sida ay noo yimiday waxaan leenahay soo dhowaada sacuudiga waa wadan xil badan noo dhexeeyo walaatinima noo dhexayso labada madax boqorka sacuudiga ee boqor salmaan iyo madaxweyne ismaaciil cumar gelina ay aad isugu dhow yihiin siyaasad ahaan dhaqaale ahaan diin ahaan diintaa ugu muhiimsan libaax baan u malaynaynaa inaan annaka rugta ganacsigu ay inay qaadato aan ka doonayno leesh albaabka wadanka laga soo galayay kolka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhoweeya dadka oo u tilmaama dariiqa toosan
shirkadaha reer jabuuti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabenadan sacuudiga xidhiirka dhex mari karaa muxuu yahay imikadanba dad badan oo dad reer jabuuti oo badan oo baacmishra ayaa la shaqeeya sacuudiga ka soo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanakii hadda ka hadlaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baacmishirka inaa horumarkiisa la gaadhsiiyo waxaa muhiima oo iminka aan ka wada hadalna aad ogeydeen frizonku inuu hadeetolo hirgalay frizonkaasna uu u baahan yahay dad reer sacuudi arabiya oo walaala ah inay qayb libax ka qaataan taabaana soo aan u malaynayaa inay annagu dardarteed inaan gelina ah waajibka rugta ganacsiguna waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo siduu u soo dhoweyn lahaa dadka baacushirka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanaya aad iyo aad ugu dambayn gudoomiye adigoo naga raaleeya sacuudigu mandiqadan waa la ogyahay culaysku ku leeyahay xagga dhaqaalaha jabuuti maanta tan uu fursad moo noqon kartaa in sacuudiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan waa muhiimadda dhamban isku keenkeentay xagan taana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho sacuudigu waad og tahay oo adiga sidaad sheegtay dad weeyaan maalqablayaal badan leh taabaana soo dhoweynaysa ama dhib yaraynaysa iyo siyaasadda madaxa furan leh amboolese aan dhib yaraynaysa in maalgashi lagu samaysan karo wadanka maalgashi rasmiya oo faa'iida nooga soo noqon karayso kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti yuusuf muuse dawaale oo u waramayay wariyahayaga ramadaan muuse
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaad soo jeedinaysaa sinab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego guddoomiya hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walow weli laga dareemayo xubnaha baarlamanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta ee xukuumadda ugu madax bannaanaan karto waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa doodda igala qaybgalaya rofeor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale cabdulaahi xuseen xasan oo ah qoraa islamarkaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo rofeor maxamed axmed maxamuud guddigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hanaanka ay hadda hawsha ku socoto xubnaha isku musharaxiinta oo ah koob iyo toban ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan un ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay haydee guddigii qamaqaabada oo dhowaan la magacaabay ayaga laftooda aragti habacsanaani ay kasoo baxayso aragtidaasoo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka guddoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna waxoogaa arintaasina way soo baxday wakhtigii guddoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan baa soo baxay hase yeeshee si deg deg oo emergency ayuu guddoomiye jawaari xilka uga tegay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga eedi raacin halkaasuu ka baxay taasi waxay baarlamaanku wuu kala qaybsanaa sida la arkayay shacabka soomaaliyeedna waa ujeedeen ummadda soomaaliyeedna waa ujeeda waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo hadduu jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaana ku wada socdaan waxaa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira oo waxa weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku marka ugu horeyso uu leeyahay cod oo la qaadan doono uun codkaasi soo baxa laakiinse culays badan baa jira oo shaki baa jira ee golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shakhsiyaad iyagu ay wataanu jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shaksi iyagu xaggooda kasoo dhex baxa taa shakigaasa aad u xoog leh oo ah bulshada ugu dhex jira oo una soo soona bannaan baxay aad baa umahadsan tahay brofesor maxamed axmed maxamuud dib baan kugu soo laaban doonaa cabdulaahi xuseen xasan adigu aragtida hannaankay hadda wax ku socdaan xaqiiqatan ma jiraan wax la yidhaahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yidhaahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaas oo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halisuhu galay khilaaf weyn baa baarlamaankii ka dhexdhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara usoo shuunshuunsadeen oo si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halkaa in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadaydu waa wanaagsan tahay aad iyo aad bay u macaan tahay oo waxaan odhan karaa waa fikrad ma garanaysaae loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeeda haddii aan dib ugu laabto brofesor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdulaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay waad aragtaa rofesor jawaari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga horyimaadeen isagii xukuumadda iskaga horyimaadeen markii dambena isagu ka tanaasulay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii ee jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiinoo jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulintaee jawaari ka hor yimidna ujeedaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaaru yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelayna ma jiro kala qaybsanaanta waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kalay rabaan inay meeshii keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeedaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraanoo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday waxaan siinayaa cabdulaahi xuseen xasan dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defectis way yeelanayaan dulduleelo biniaadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagii dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu wadanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan waxa la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka markaa ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meeshaa waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yidhaahdo waxaa dan kuu ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaasoo kale dooruu aaminayaa codkiisiina asagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido haye brofesor maxamed axmed maxamed aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh ma aha kaasi dee markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan ee maxay ahayday kala qaybsan oo kala fadhiyo horta waa baarlamaan dowlado tegay qaar ku xidhan yihiin qaarna dowlado joogo ku xidhan yihiin qaarna dowladahay ku xidhan yihiin ba la garan laayay waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnay ee waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan ma aha daba kaasi ma hayno maanta gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyihii hore ee baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari hadda baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyey gudoomiyihii hore gudoomiye ceenkee ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka soomaaliya islamarkaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan cabdulaahi xuseen xasan walaal waxaa weeye horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa odayga ahaa ee maamulka yaqaanay aqoonta lahaa booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo wakhtiga ay ku xisaabtamayeen waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore inuu darso halkaa uu ka faa-iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii yani sidii uu ma garanaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu u socodsiin lahaa wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah ummadana aan maqashiinayna hadda kadib wax la yidhaahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda rofeor maxamed axmed maxamuud maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaan waxaan tookadan leenahay gudoomiyaha la dooranayaa horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka sbiikar oo ah oo hogaamin kara oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn oon dadku iskugu mid yihiin xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda soomaaliyeedna ku hogaamin kara aan u eexanayn eexna aan gelayn xeer hoosaad ay xukuumadi wadatana aan ku dhaqmayn xeer hoosaad guruub watana aan ku dhaqmay horta gudoomiyahaasaan u baahnay inuu ilaahay ku hagaajiyo oon ilaahay ka baryayn xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay rofeor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale cabdulaahi xuseen xasan oo ah qoraa islamarkaana ah diblomaasi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sayna baabukar wariyahayaga magaalada muqdisho oo dhegaystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii qurba joogta saare cabdi axmed ayaa inoola diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen ur la magacbaxay unity gala oo ka dhisan gobolka minnesora ee dalkan maraykanka oo toddobaadkan fanaaniin ciyaartoy hore iyo dhallinyaraba lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala gedisan oo loogu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladaasi aadan ugaas axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarintaasi la siiyey qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah haddii bal aan ku hormaro aadan ugaas axmed kusoo dhawow barnaamijka qurbe ugu horeyntii bal fikradan waxaa idinku dhaliyey nala wadaag anigii dhegeystayaashaba waa ku mahadsan tahay assalaamu calaykum dhammaantiin aan v o a iyo soomaalida ay dhegaysanaysaba adduunka afartan waxaa nagu dheliyay markii hore qurba joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxaa u badan yihiin iyo isku imaanshada iyo isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada golod goboleed marka xaflad waxaan weynay ay soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale marka xaflad waxaan suubina la yiraahdo unity gaala oo ay tahay micnaheeda inay isku wada yimaadaan casho ay tahay casho soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan iska dhex arki karto waa gartay marka abaalmarino ayaad guddoonsiiseen dadka bal iiga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxaa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabna rabtaa inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportiska oo jaamac ka garaajuweysay high schoolka jaamacad aado jaamacad kasoo laabatay ayaan waxaan ku siinay awardyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aada jaamacaddii kasoo laabtaan ay tahay dhiirigelin awardka kale labaad waxaan siinaa haldoorka ku jira community-ga oo aynan ah bulshadana aada iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo cabdiraxmaan mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya todobiyo tobankii sideeyo tobankii sano lasoo dhaafay ayaan community changer award ku siinay waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo dalmar oo fanaan caan oo soomaalida ku jira isagana ah ayaa waxaan ku siinay maadaama uu aada iyo aad dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro awood aan ugu mahadinayno awoodka saddexaad waxaan siinaa qof soomaaliya kasoo ahaa sera national team oo aan rabno historygiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno waxaana this year aan u dooranay awesfundi sanadkanna waxay noo oo ciyaartoy hore ahaa oo ciyaartoy hore ahaa sanadkan bana waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale ah waa gartay muddo ayaad soo wadeen saaad ii sheegayso bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad samaysaan howlaha noocaana qurba joogta maxaa macno ugu jiro wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida noogu jirtana waxay tahay adduunkii hadeertaan waa social network facebook youtube v o a tviyada qof kastaba waxaa laga rabaa oo soomaaliya ah soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platform ka turjumaysa soomaalida wanaageeda badanaa waxaa nagu badan wararka lasoo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah marka waxaan isku daynaa inaan platform oo soomaali aan isku keenno afar boqol lix boqol oo qof oo soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn aanan ka maseersanayn iskuna dayaysanaa dadkoodii hore oo seera-aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga coby bryan xakiim alajua iyo ciyaartooydoodii horeba waa gartay waa tahay dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadeertaan ah waxaad dhinaca kale iiga warantaa bal aadan ogaasow yaa idinka gacan siinaya dhaqaale intaasi leeg abaalmarino aad ku bixisaan dhowr boqoloo dad aad isugu keentaan meel miyeyse ahayn wax aada u culusoo maaragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo wallaahi dhaqaalaha ku baxa aada iyo aad ayay u badan tahay waad iska fahmi kartaa meel saas kabaasigeeda dadkeeda u weyn oo dadkaas kugu yimaado qarasheega ku baxaya laakiin waxaan ku faraxsannahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer manisooro inay garab taagan yihiin na garab taagan yihiin kulligood maxaa dhacay annagoo meeshaan manisooro waana u badan nahay soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaan nahay ayagana soomaalidu dad wanaagsan weeye wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan waana usoo baxan waa xaflada keliya ah oo usoo baxdo dad aanan banaanka aan usoo bixin maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dhegtooda inay maqlaan waxyaala negative ah ama waxyaalo aanan magac weyn aanan u lahayn soomaalida marka waxaana taageeray jaariyadda reer malisol oo dhan waana ku mahadsan yihiin waa hagaag dadka abaalmarintaasi la siiyeyna waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray qaranka soomaaliya aweys fuundi oo ku sugan gobolka minnesota waxa uu aweys fuundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaano wadanka soomaaliya sanadihii wuxuu ciyaaray ilaa muddo toban sano ah waa tahay bal aweys fuundi kusoo dhawow barnaamijka qurbe aragtidaada iyo sidaad maaragta usoo dhaweynaysid abaalmarintan lagu siiyey aad iyo aadaan ugu faraxsanahay wiilkan dhallinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhallinyarada yaryarka ay kusoo dhisayaan tixgelin gaaran ay siinayaan dadkii horey u ahaa cayaartooydii lejanka ah ama cayaartooydii qaranka ama macalimiintii qaranka aad baan usoo dhaweynaya waa garta nin si weyn looga yaqaanaa tahay soomaaliya markii la eego barsimaadka iyo ciyaarihii soo jiri jiray hadda waa lagugu maamuusay maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyey wallaahi ma soo koobi kara farxaddii aan kala kulmay meesha markaan tegey waa marka ugu horreysa aan arko dhalinyaro intaa isbahaysatay tixgelin u haya dadkii hore ama kubadda cayaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhallinyarada hawsha ay wadaan waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada ciyaaraha iyo barisamaadkii haatan qurbajoog ayaa tahay muddo dheer ayaa degantaha horta meeqa sanaad maraykanka gudihiisa joogtaa maraykanka gudihiisa waxaan joogaa laba iyo labaatan sano naanisidiska ilaa haddaan joogaa dareenkaaga qurbaha iiga waran qurbaha maadaama aan nimid mataqaanaa waa ku nool nahay ilaahay waa noogu nimceeyey saas ay tahay haddana waxaan weli ku dhex jirnaa cayaarihii iyo dhallinyarada yaryarkaa sidii loo tarbiyeyn lahaa sida ay mataqaan aysan u raacin bulshada xun kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi isboorti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo cali cusmaan cediid nin la yidhaahdo isagana oo dhallinyaro macalin u ah cediid jenye la yidhaahdo jaaliyadda soomaaliyeed cumar shiikhey iyo adiga xawaaladaha soomaaliyeed ayagana na caawina weli hawshina waa ku dhex waa gartay markii fuundi magaca la maqlo guryo dhisid ayaa dadka kusoo dhacayso iyo inaad ahayd qof ka shaqayn jiray guryaha ma sidaasay kugu baxday oo xirfadda fuundinimadaa kaaga horreysay tan ciyaaraha mase waxaa iga horreeyey fuundinimadaa igaga horreysay tan cayaaraha sababto markaan cayaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqayn jirnay ay igu arkeen garoonka aweys fuunda ayaga igu dhejiyey yaraanteydii haddana kubadda markaan ka fadhiistay waxaan u noqday xagga constructionka khandaraaslahaan noqday khndaraas baan qaadan jiray guryahaan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa ee khandaraaslayaasha waxaan salaamayaa bal macalinkeyga ibraahim maxamed xersi oo isagana aad iyo aad igu soo garab qabtay cayaaraha marka iyo dhammaan dhalinyaradii isboortiga soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waa salaamaya dhammaan wakhtigaaga waad ku mahadsan tahay aweys fuundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii usoo ciyaari jiray soomaaliya xiliyadii ciyaarihii barsamaadkii ilaa barnaamijka qurba ayuuna iigu marti ahaa waxaa kaga sii horreeyay aadan ugaas axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi fuundi iyo shakhsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubintii qurba joogta dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabada idaacaddeenna tan iyo kulantadeena dambe idaacadda aroornimo waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh si wada jira dhammaan bahda v o a
Yeah, well, the handshakes start right around noon, 1600 UTC here at the White House.
News. I'm Liz Palka reporting.